subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosna kaga imaaneysa washington
waa subaxnimo khamiis ah oo bisha juun sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali dt com saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo waxaana barnaamijka idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah toddoba qof oo haween u badan ayaa ku dhaawacmay qarax xalay ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose caawn waa baadhihii adigu labadii saac markay ahayd ama sideedii amba sida u yaqaano waxay nimankii dhaqaqabayaasha ayaa ciidamada booliska meel ay joogeen oo jabboytan ah magaalada gudaheeda iyo dhaqaqabayaashii yay ku tuureen bam soo tuureen waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka australia oo sheegay inay siinayso dhaqaale lagu soo koobayo ganacsatada yaryar ee uu saameeyey xanuunka covid -19ka waxaad kaloo dhegaysan doontaan toban qof oo masaari oo ku dhintay dagaal dhex maray laba beel oo waddankaasi masar wada degan qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo jamaal axmed cusmaan
hogaamiyaha mucaaradka israa'il ayaa u dhowaaday inuu kursiga ra-iisul wasaarenimo ka kacsado ra-iisul wasaarihii ka horreeyey isaga ee benjamin netanyahu kadib markii uu si rasmi ah ugu sheegay madaxweynaha israa'il inuu heshiis la gaaray asxaabta siyaasadeed si ay usoo dhisaan dowlad cusub qiyaastii shan iyo soddon daqiiqo ka hor arbacadii xilliga kama dambaysta ee in heshiis ay dhinacyadu gaaraan ayuu hogaamiyaha siyaasadda dhexdhexaadka yeer labid waxa uu iimail ugu sheegay madaxweynaha israa'il ruben revelin inuu ku guulaystay inuu soo dhiso dowlad labid ayaa ninka sida weyn ee siyaasadda u wadaagi doonaan waxa uu noqon doonaa naftali banet oo sidoo kale noqonaya ra-iisul wasaaraha israel labada sane ee soo socota iyadoo marka labadaasi sane ay ka dhammaato kadib labid uu noqon doono ra-iisul wasaaraha xiga ee israel labid ayaa konton iyo toddoba jir ah waxaana uu xafiiska kala wareegi doonaa naftali banet oo soo dhisi doona dowlad cusub nin reer florida ayaa noqday arbacadii qofkii labaad ee ilaayo hadda qirtay dembigiisa ku aadan doorkii ku lahaa gelitaankii xarunta baarlamaanka ee capital hill january lixdeedii markaas oo uu galay aqalka senadka isagoo xiran fanaanadu ku sawirnaa madaxweyne trump islamar ahaantaasina loo leeyay calan guduudan oo muujinaya trump dhegeysiga dacwadda maxkamadda degmada washington ayaa waxaa paul allard hodkins uu qirtay dembigii lagu soo oogay waxa uu yidhi waxaan go-aansaday inaan aqbalo dembigan lagu soo eedeeyey waxaana qiraya dembiga hodkins ayaa sidaas u sheegay garsooraha eedda lagu soo oogay eedaysanahan ayaa waxay noqon kartaa inuu wajaho ciqaabta ugu sarraysa sharciga ee labaatan sano oo xabsi ah inkastoo garsooraha degmadaasi washington randolf mos uu sheegay in tilmaamaha xukunka ee federaaliga uu ku baaqayo in ninkaasi uu helo xukun u dhexeeya shan iyo toban ilaa iyo kow iyo labaatan bilood in ka badan afar boqol iyo afartan qof ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay aqalka capital hill january lixdeedii halkaas oo ay ku sugnaayeen taageeryaal badan oo ka mid ahaa taageerayaashii madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga donald trump kuwaasoo isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan in kongareeska uu caddeeyo guushii doorashada ee madaxweyne joe biden midooda afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey ee ururkaasi dalka maali si ay uga jawaabaan afgembigii milatari ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaas iyadoo ururku sidoo kale uu ku hanjabay cunuqabateen haddii aan dib loo soo celinin dowladda rayidka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururkaasi milatariga ayaa xiray madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee dalka maali iyo ra-iisul wasaarihii isbuucii lasoo dhaafay waxaana ay ku cadaadiyeen inay iscasilaan taasoo caqabad ku noqotay guuritaankii doorashooyinka dimuqraadiga ee dalkaasi isku diyaarinayay kadib markii inqilaab kale oo milatari ee bishii agost ee lasoo dhaafay uu ka dhacay dalkaas markaasoo maamulkii halkaasi ka jiray xilka looga tuuray madaxweyne ku-xigeenkii hore azimi giyota oo ahaa korneel hogaaminaya afgembigii bishii agost ee ka dhacay dalkaas ayaa waxaa jimcihii lagu dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynaha dalka maali warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a waxaan idinla socodsiinaya waryahayaga jamaal axmed cusmaan qarax khasaare u geystay dad shacaba ayaa xalay waxa uu ka dhacay isgoyska soomaali star ee magaalada kismaayo wuxuuna ahaa bamgacmeed lagu tuuray goob ay ku sugnaayeen dad shacaba waxaana ka hadlay saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada kismaayo faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad qaraxan oo fiidnimadii xalay ka dhacay isgoyska somaali star ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu ahaa bamka gacanta laga tuuro waxaana ku dhaawacmay ilaa toddoba qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo goobtaa ku lahaa goobo ganacsi halka qaarkoodna ay marayeen waddada sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka cisbitalka magaalada kismaayo waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka dhaawaca toddoba qof oo mid ka mid a dhaawiciisi uu ahaa mid fudud qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamada booliska ee jubbaland gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada kismaayo kuwa uu halkaa ka sameeyey howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka jenaraal maxamed cabdi sheekh xujaale taliyaha ciidanka booliska jubbaland oo aan qadka teleefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen
caawa baarihii adigu labadii saac markay ahayd ama sideedii amba sida u yaqaano waxay nimankii dhaqaqabayaasha ciidamada booliska meel ay joogeen jagboytan a magaalada gudaheeda dhaqaqabayaashiinay ku tuureen bam soo tuureen bamkaas marka ma u sahleelin ayaa ujeedadii ay lahaayeen mayna dhicin laakiin dad shacab oo goobta ka dhawaaday maxay ta waxyeeladii ay soo gaartay wax dhimasho oo hadda dhacayna ma jiraan ilaahay baa ku mahadsan marka inkastoona goobta tegin laakiin warbixinta sidaa dhabkana dhahayo afar qof oo dadkii shacabka abaa dhaawac ka soo gaaray qof haweenedaana hadda yaa dhaawaca waxoogaa ayaa u daran baan maqlay xaaladda markaa sidaa weeye hadda wayna dhacdaa oo marmarkaa waxa ay tuuraan way dhacdaa marka xaaladda kale waa iska okay dhib kale ma jiraan waxaa caawa dhacay intaas ayaa kadib markii uu qaraxa dhacay maxay ciidamada booliska oo tallaabo ay qaadeen tillaabadii u habbooneed ee haddii booliska ay qaadi lahaayeen bay qaadeen isla markiiba goobtii ilaalada goob jagboytin bay ahayd oo waardiyaha magaalada gudaheeda laga hayo meel ay ahayd markiiba gurmad horlana uu tegay meel walbaa la joogayna ciidamada markiiba baaritaan baa la galay marka hawshaasaa socotaa oo weli adeer yaa socotaa marka waajibkooday gudanayaan iyo sidii qaabkii wax la yeeli lahaa bay arrinku tahay sidaas qaraxan ayaa waxauu imaanayaa xilli habeenadii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada magaalada kismaayo waxaana aan mar kale wax ka weydiiyey waxyaabaha howlgalladaasi lagu soo qabtay taliyaha ciidanka booliska jubbaland jenaraal maxamed cabdi sheekh xujaale howlgalkaas wuxuu aan ahaa wax nabadda lagu sugayo waxaa kaloo ujeedo kale mayna jirin mar walbaba waa wax taagan oo ciidamada waajibkooda ay gudanayaan haday habeen tahay iyo hadday maalin tahayba howlahooda shaqan bay wataa wax dheeraado kale ma jiraan maxaa lagu soo qabtay howlgalkaas howlgalka wixii lagu soo qabtay iyo wixii aan lagu qabaninba waa wax dadka lala wadaagi doono waay wax badan baa lagu qabtay waxay tahay waxay ummadda ay ku seexan lahayd ama maxay toy ay nabad ugu seexan lahaayeen ujeedadanada waxaa waaye inuu shacabkaas ama dadka magaalada degan ay nabad ku naaloodaan oo maxay toy ay helaan gurbadoodii iyo nabadgelyadoodii ay helaan dagarqabayaashana lagu fashilo waxyaalaha ay wataan lagu fashilo intaa wey de wax kaloo ujeedo kaloo laga leeyahay ma jiraan qaraxyada ka dhaca soomaaliya ayaa waxa ay saamaynta ugu badan u geystaan bulshada soomaaliyeed waxaana qaraxii xalay uu dhaawac culusi uu ka soo gaaray haweenay daa oo caano ku iibinaysay isgoyska somaali star ee magaalada kismaayo walow halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo booliisa oo xiliyada habeenkii baaritaano ka sameeya isgoyska somaali star ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
yaraan toban qof oo u dhashay dalka masar ayaa geeriyooday kadib markii laba qoys oo wada degan dhulka baadiyaha ee ku yaala dalka masar uu dagaal dhex maray ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa gaaray halkaasi si ay amniga u xaqiijiyaan warbixin arrintan la xidhiirta waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen cismaan saxnuuni ugu yaraan toban qof oo masaari ah ayaa geeriyooday halka toddoba kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii iska horimaad uu dhex maray laba qoys oo masaari ah tuulo ku taala gobolka qina ee koonfurta dalkani masar warbaahinta masar ayaa sheegtay iska hor imaad ka dhex maray labada qoyse ee sacdiya iyo alcawaamira ee wada degan tuulada abuuxisaam in ay bilaabatay kadib markii qof ka mid ah ay dileen qoyska kale sidoo kale qoyska laga dilay halka qof ayaa weerar ay soo qaadeen ku dilay toban qof kadib markii ay rasaas huwiyeen bas ay saarnaayeen shakhsiyaad ka tirsan qoyska dilka geystay israsaasaynta dhex martay labada dhinac ayaa sidoo kale sababay dhaawaca toddoba qofa kuwaasoo haatan lagula tacaalayo cisbitaalada ku yaala gobolka qina ee waddankani ciidamada amniga ee gobolkaasi ayaa buuxdhaafiyey guud ahaan tuulada iskahorimaadka uu ka dhacay waxa ayna gaafwareegayaan tuulada iyo guud ahaan xaafadaha ay degan yihiin labada qoys ee diraraya taliyaha ciidamada amniga ee gobolka qina ee dalka masar ayaa sheegay ciidamada amniga in ay haatan ku sugan yihiin goobaha dirirtu ay ka dhacday si looga hortago iskahor imaad kale oo dhex mara labada dhinac xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka masar ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaano la xiriira qaabka uu iskahor imaadka u bilowday iyo shakhsiyaadka geysay dilka labada dhinac dirirta noocan oo kale waa mid naadir ku ah dalkani masar sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida waxaana lagu soo waramayaa dowladda masar in tallaabo adag ay ka qaadi doonto tuulada iskahorimaadka uu ka dhacay ee dadka badan ay ku geeriyoodeen xuseen saxnuuni v o a kahira
dowladda jarmalka ayaa waxa ay joojisay dhammaan diyaaradihii ruushka ee kasoo degi jiray dalkooda kadib markii uu muran badani soo kala dhexgalay labada dal wasaaradda gaadiidka ee jarmalka ayaa sheegtay in ay tallaabadani qaaday kadib markii moscow ay u diiday shirkadda diyaaradaha luftansa inay fadhiisato madaarka ruushka murankaasi ayaa soo kala dhexgalay midooda yurub iyo sidoo kaleeto ruushka kadib markii diyaaradda rajan airline oo kasoo kicibtintay dalka gariiga kuna sii jeeda lituania ay dowladda belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi u dhashay dalkooda oo ay baadi goobayeen warbixin amuurahaasi ku saabsan haddaba london waxaa kasoo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil xidhiirka dalka ruushka iyo wadamada midooda yurub in muddo ahba uu sii xumaanayay madaxweyne putin ma xiiseeyaan madaxda midoogu waxaanay u arkaan in khilaafka labada dhinac ka alowsan isagu mas-uul ka yahay hadday noqoto arrimaha ukrain weerarada dhinaca helista xogta internetka khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer yurub iyo weliba luku yeelashada qaar ka mida doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray ee keenay kala fogaanshaha labada dhinac waxaa iminka xaaladda sii kiciyey wadamada yurub oo ka joojiyey shirkadda diyaaradaha dalka belarus maamulo inay hawadooda soo galaan moscow ay saaxiibo yihiin belarusna kadib waxa ay diiday in diyaaradaha ku soo foole ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyey hawada belarus taasina ay keentay in diyaarado badani hakiyaan duulimaadyadoodii diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay austriya oo ka iman lahayd fiana iyo mid kasoo kicitimi lahayd baris oo shirkadda diyaaradaha ee air france ay leedahay ula soo jeeday magaalada moscow wasaaradda duulista iyo hawada ee ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha luftaansa ku iman lahaayeen ruushka iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen jarmalka sida wasaaradda duulimaadyada jarmalku sheegtay qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha ruushka ku yimaadaan jarmalka ilaa inta ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay afhayeenuha lilaanta hawada ee wasaaradda gaadiidka jarmalka ayaa sheegay in marka ay moscow ogolaato diyaaradaha jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda wakaaladda badbaadada duulista iyo hawada ee midowda yurub ayaa arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midowda yurub inay u sheegaan howlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada belarus ilaa laga yimaado howlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
dowlad goboleedka victoria ee dalka austraaliya ayaa ku dhawaaqay inuu siinayo dhaqaale ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee uu saameeyey xayraaddii gobolka uu kusoo rogay si loo xakameeyo cudurka coronavirus in uu deegaanadaasi ku faafo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ibraahim cumar baafo kadib xayraaddii adkeed ee la saaray gobolkan victoria waxay sababtay in ganacsiyo badan ay khasaaraan maadaama albaabada laisugu dhuftay haddaba dowladda victoria ayaa shaacisay inay siinayso ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lacago lagu kaabayo dhaqaalahooda tirada lacagahaas iyo faahfaahintooda waxaan ka waraystay guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame oo ii sharxaya lacagtan waa backage waxaana loogu talagalay ganacsatada yaryar ama dadka u shaqeeya waxaana ay gaaraysaa in ka badan laba boqol iyo konton milyan oo dollar si loogu caawiyo ganacsiyo gaaraya ilaa sagaashan kun oo ganacsi oo gobolkan victoria ka jira waxaana soddonkii bishan ku dhawaaqay siihayaha xilka premierka victoria james merlino sababta ay dowladda victoria lacagtan u bixinayso ayaa lagu sheegay sida aad la socoto gobolka victoria waxaa mar kale la saaray xayiraadyo aad adag oo lagu soo rogay khamiistii lasoo dhaafay xayiraadyadaas marka waxaa lagu jirayaa muddo toddoba casho ah oo guryaha aan laga soo bixi karin marka xayiraaddan markaa macnaha meelaha ay saamayso waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar oo ku dhisan dadweynaha sida makhaayadaha dukaanada yaryar goobaha mathalan xafladaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah taasaa marka keentay in dowladdu ay lacagtan ku dhawaaqdo inay siinayso ganacsatadaas yaryar si ay ugu badbaadaan ama ganacsigooda uusan u xirmin ganacsiyadaas aa sheegtay waxaa ku jira kuwa soomaalida iyagu ma dalbadeen lacagahaasi mise ku baraarujiseen kajaaliyad ahaan oo ma u sharaxdeen qaabkay u dalban karaan ganacsatada soomaalida xaq ayay u leeyihiin inay codsadaan lacagtan sida ganacsatada kale ee isla gobolkan ku nool sidaa ka warqabto soomaali badan ayaa halkan ganacsiyo kala duwan ku leh weliba ganacsiyada yaryar sida makhaayadaha dukaamada yaryar dukaamada sida mathalan kuwa cunooyinka iyo iyo kuwa dharka lagu iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah ayay u badan yihiin soomaalidu marka way codsan karaan keliya waxay u baahan yihiin inay inaad macnaha waxaad u baahan tahay haddaad ganacsi leedahay inaad codsato oo aad sheegato inaad xiisaynayso inaad lacagtan dalbato waxaana iska diiwaangelinaysaa bogga dowladda ee ganacsiga jaaliyaddu ama jaaliyadda soomaaliyeed ee victoria waxay isla markiiba markii uu soo gaaray fariintan waxaan u gudbinnay ganacsatada soomaalida ayaan ugu gudbinay si ay uga faa'iidaystaan qaarkoodna waaba nooga soo jawaabeenba fariinteenna waxayna noo sheegeen in fariinteennu ay soo ay gaartay ayna ka faa'iidaysan doonaan lacagahan faaraxo uma quseeyaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasilayda oo kale dadka ka shaqaysta gaadiidka dadweynaha taas kuma cadda inay codsan karaan laakiin waxaa mar walba wanaagsan inaad la xiriirto departimentiga ganacsiga ee aan soo sheegay ee hawshan shaqada ku leh si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto waana sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan karto haddii aad xaq u leedahay inaad codsan karto lacagtan iyo haddii kale marka jaaliyadda soomaaliyeed ee ganacsiyada yaryar ku haysta magaaladan ama gobolkan waxaan ku dhiirigelinayaa inay codsadaan lacagtaas aad baad u mahadsan tahay gobolkan ayaa toddobaad u dhammaaday xayiraaddii la saaray waxaana lagu sii kordhiyey toddobaad kale oo hor leh oo uga bilaabanayso maalinta beri oo jimco ah ilaa iyo tobanka juun ayaan meelna la furi karin guryahana lagu jiri doono ilaa shan sababood mooyaane ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia waa tahay markana bal dhinacii ciyaaraha haddii aan eegno waxaan u baaqayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horreyno dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo isreebka koobka adduunka uu ka mid yahay iyadoo dalalka qaarkiina ay isku diyaarinayaan dhinaca yurub markaynu eegno oo kale koobka dalalkaasi ay ciyaari doonaan ee qaaradda yurub kulmada saaxiibtinimada ee dhacay haddii aynu ku horumarno waxaa wadanka belarus uu martigeliyey wadanka azerbaijan laba gooli gool azerbaijan ayay ku awood roonaaday bosnia iyo horzegovina oo martigelisay montenegrona waxa ay ku kala tageen ebri eber norway gooli waxba waxa ay kaga adkaatay luxemburg halka netherlands iyo scotlandna ay laba iyo laba markaasi ku kala baxeen romania waxay guuldaro kala kulantay dalka georgia halka ingiriiska gooli waxba uu kaga adkaaday dalka austria jarmalka iyo denmarkana waxa ay ku kala tageen gooli gool hase yeeshee faransiiska iyo saddex gooli waxba kaga adkaada wals ciyaartooygii naadiga real madrid weerarka ugu ciyaaraha ee krem benzema oo dhowaan dib ugu soo laabtay xulka dalka faransiiska kadib sanado uu ka maqnaa ayaa kulankiisa ugu horreeyey uu ciyaaray waxa uu ku bilowday qaab aan wanaagsanayn waxauu ka khasaariyey rigoore daqiiqadii toddobylabaatanaad markaas oo ciyaaryaha neco williams qalad uu galay rigoorena laga dhigay sababtayna in ciyaarta laga saaro krem benzema uma suurgelin in goolwadaha uu dabadhaafiyo goolkaasi rigoorada ahaa ee fursadaas ayuu ka khasaariyey hayeeshee dhowr daqiiqa kadib ayaa kelen imbabe oo weerarka u dhela xulka wadanka faransiiska iyo sidoo kale kooxda b s g goolka koowaad u dheliyey halka goolka labaad uu dheliyey anto grisman waxaana kusoo khatimay osman dambele oo daqiiqadii toddobaatan sagaalaad goolka saddexaad u dheliyey dalka faransiiska kulamada kale isreebka koobka adduunka ee dalalka konka cafles ku yiraahdo waxa ay kooxuhu isku arkeen cuba waxa ay la ciyaartay jasiiradda british virgin island waxaana ay shan gooli waxba ku wadnoonaatay cuba montserrat waxa ay la ciyaartay jasiiradda u s virgin islands afar gooli waxba montserrat ayaa ku wadnoonaatay maanta kulmo ayaa dhici doona waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan iran waxay la ciyaari doontaa hong kong baxrain iyo cambodia waa isreebka koobka adduunka waxaa sidoo kale wada dheli doonaa falastiin iyo singabur halka bangaladesh iyo afghanistan ay wada dheli doonaan india iyo qatar ayaa sidoo kale wad ballansan thailand iyo indonesia ayaa dheli doonaa imaaraadka waxay la dheli doontaa malaysia dhinaca iyo latin americana bolivia waxay la ciyaari doontaa venezuela uruguay iyo baragway ayaa wada ballansan argentina waxay la ciyaari doontaa chile peru iyo colombia ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheli doona kulmo kale oo saxibtinimo ayaa dhici doona maanta waxaana kulamada xiisaha badan ee indhaal lagu hayo ka mid ah kulanka dalka turkiya uu la ciyaari doona moldova halka ukrain ay la ciyaari doonta northern ireland belgium iyo greeg ayaa dheli doona algeria mauritania iyo wada ballansan dhegeystayaal natiijooyinka kulmadan waxyaaba kusoo kordhaa barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaasayna joogto
aad iyo aad ayuu umahadsanyen jamaal axmed cusmaan ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinayay markana bal qodobadii wararkeena ugu doorka roonaa mar kale jamaal axmed cusmaan hogaamiyaha mucaaradka israel ayaa u dhowaaday inuu kursiga ra-iisul wasaarnimo ka kacsado ra-isul wasaarihii ka horreeyey isaga ee benjamin netanyahu kadib markii uu si rasmi ah ugu sheegay madaxweynaha israel inuu heshiis la gaaray asxaabta siyaasadeed si ay usoo dhisaan dowlad cusub qiyaastii shan iyo soddon daqiiqo ka hor arbacadii xilligii kama dambaysta ee in heshiis ay dhinacyadu gaaraan ayuu hogaamiyaha siyaasadda dhexdhexaadka yeer labid waxa uu iimail ugu sheegay madaxweynaha israel roven revelin inuu ku guuleystay inuu soo dhiso dowlad labid ayaa ninka sida weyn ee siyaasadda u wadaagi doonaan waxa uu noqon doonaa naftali banet oo sidoo kale noqonaya ra-iisul wasaaraha israel labada sane ee soo socota iyadoo marka labadaasi sane ay ka dhammaato kadib labid uu noqon doono ra-iisul wasaaraha xiga ee israel labid ayaa konton iyo toddoba jir ah waxaana uu xafiiska kala wareegi doonaa naftali banet oo soo dhisi doona dowlad cusub nin reer florida ayaa noqday arbacadii qofkii labaad ee ilaayo hadda qirtay dembigiisa ku aadan doorkii ku lahaa galitaankii xarunta baarlamaanka ee capital hill january lixdeedii markaas oo uu galay aqalka senadka isagoo xiran fanaanadu ku sawirnaa madaxweyne trump islamar ahaantaasina loo layay calin guduudan oo muujinaya trump dhegeysiga dacwadda maxkamadda degmada washington ayaa waxaa paul allard hodkins uu qirtay dembigii lagu soo oogay waxa uu yidhi waxaan go-aansaday inaan aqbalo dembigan lagu soo eedeeyey waxaana qiraya dembiga hodkins ayaa sidaas u sheegay garsooraha eedda lagu soo oogay eedeysanahan ayaa waxay noqon kartaa inuu wajaho ciqaabta ugu sarraysa sharciga ee labaatan sano oo xabsi ah inkastoo garsooraha degmadaasi washington randolph mos uu sheegay in tilmaamaha xukunka ee federaaliga uu ku baaqayo in ninkaasi uu helo xukun u dhexeeya shan iyo toban ilaa iyo kow iyo labaatan bilood in ka badan afar boqol iyo afartan qof ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay aqalka capital hill january lixdeedii halkaas oo ay ku sugnaayeen taageeryaal badan oo ka mid ahaa taageerayaashii madaxweynihii hore ee xisbiga jamhuuriga donald trump kuwaasoo isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan in kongareeska uu caddeeyo guushii doorashada ee madaxweyne joe biden midooda afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey ee ururkaasi dalka maali si ay uga jawaabaan afgembigii milatari ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaas iyadoo ururku sidoo kale uu ku hanjabay cunuqabateen haddii aan dib loo soo celinin dowladda rayidka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururkaasi milatariga ayaa xiray madaxweynihii kumeel gaarka ahaa ee dalka maali iyo ra-iisul wasaarihii isbuucii lasoo dhaafay waxaana ay ku cadaadiyeen inay iscasilaan taasoo caqabad ku noqotay guuritaankii doorashooyinka dimuqraadiga ee dalkaasi isku diyaarinayay kadib markii inqilaab kale oo milatari ee bishii agost ee lasoo dhaafay uu ka dhacay dalkaas markaasoo maamulkii halkaasi ka jiray xilka looga tuuray madaxweyne ku-xigeenkii hore azimi giyota oo ahaa korneel hogaaminaya afgembigii bishii agost ee ka dhacay dalkaas ayaa waxaa jimcihii lagu dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynaha dalka maali
haatana dhinacii heesaha ayaan eegaynaaye kusoo dhowaada codka baxsan fanaanada hibanuura
idaacadii subaxnimo ay si wada jireed la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaare cabdi axmed dhegaystayaal waa naga intaa tan kulanto dambe nabadgelyo